subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaca ah soddonka bisha maarso sannadka labada kun labaiyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya oo cambaareeyey weeraradii al-shabaab ay toddobaadkii hore ka geysteen magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho sidaan u aragno waxa weeyaan waxaan cambaaraynaynaa kuwa doonaya inay wax gumaadaan waxna burburiyaan waxay hor istaagayaan dib u soo noolaashaha soomaaliya waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso soomaaliya oo amni ah barwaaqo ah nabadna ah sidoo kale waxaan idiin haynaa hogaamiyeyaasha muslimiinta kanada oo wada dadaallo lagu xaqiijinayo wax ka qabashada falalka la xidhiira islaam naciibka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ayaa xalay ku dhawaaqay in laga bilaabo arbacada maanta ah ay hakin doonaan dagaalka ay kula jiraan xuutiyiinta yemen arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay qaramada midoobe baaq u dirtay dhinacyada ku dagaalamaya yemen in ay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ee ay maalmaha yari hadda ka hareen qaramada midoobe ayaa ku dadaalaysay in xabad joojinta ay dhaqan gasho si gargaar bani'aadamnimo loo gaarsiiyo dadka reer yemen ay isu kaashadeen dagaalada iyo abaaraha soo jiitamayay tan iyo sannadka labada kun shan iyo tobankii ila wareedyo ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in qorshaha xabad joojinta ay waddo qaramada midoobe uu ku baaqayo in si ku meel gaar ah xabadda loo joojiyo bisha barakaysan ee ramadaan taasi beddelkeedana xuutiyiinta loo oggolaan doono in maraakiibta shidaalka ay ku xirtaan dekedda xudeyda sidoo kalena diyaarado ganacsi oo aanan badnayn loo fasaxo in ay ka soo degaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada sanca ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar uu nin falastiini ah xalay ku qaaday deegaanka baney baraag ee duleedka magaalada tal abiib ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali benet ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku sheegay in israa'iil ay wajahayso wax uu ku tilmaamay mawjad argagixiso carbeed oo gacan ku dhiigla ah madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa cambaareeyay weerarka ka dhanka ahaa rayidka israa'iil isagaoo sheegay in dilka falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiintuba uu keliya horseedi doono in xaaladda ay ka sii darto toogashadii xalay ayaa ahayd weerarkii saddexaad tan iyo toddobaadkii hore loo geysto israa'iil guud ahaan weeraradii dhowaan ka dhacay israa'iil ayaa waxaa ku dhintay koob iyo toban qof kooxda daacish ayaana sheegatay mas-uuliyadda weeraradii ka dhacay israa'iil dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a aan ku bilowna ee safiirka maraykanka ee soomaaliya leri andre ayaa cambaareeyey weeraradii toddobaadkii hore al-shabaab ay ka geysteen magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan konton qof safiirka oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in ujeeddada weeraradani ay ahaayeen inay soomaaliya ka hor istaagaan dib u soo kabashada waraysigan oo dheer ayaa safiirku kaga hadlay oo kale la dagaalanka al-shabaab arrimaha doorashada iyo mowqifka maraykanka ee midnimada soomaaliya waraysigan oo ay qaaday falastiin axmed iimaan ayaa waxaa soo koobaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo zahre cabdi axmed muqdisho iyo beledweyn waxaa toddobaadkii hore ka dhacay laba weerar ooy dad badani ku dhinteen sideed u aragtaa
we condemn uh, those who seek to murder uh, and destroy. Uh, they're, they're stopping the revival of Somalia, and they're taking many lives in doing so. We support those who seek to build a secure, prosperous, and peaceful Somalia. Uh, that is uh, what our cooperation uh, with the Somali authorities, with the Somali people, with uh, Somali uh, civil society is all aimed at. Uh, it is in the interests of uh, the American people uh, to see a successful Somalia. Uh, sidaan and, u uh, aragno certainly waxa we weeyaan want to see a waxaan successful cambaaraynaynaa kuwa region, doonaya inay wax successful gumaadaan Horn of waxna Africa.
burburiyaan And waxay that, hor uh, istaagayaan cannot dib be u soo achieved noolaashaha without soomaaliya the waxayna full sii revival salfanayaan nolosha dad of- badan of Somalia.
waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso soomaaliya oo amni ah barwaaqo ah nabadna ah waa taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta soomaalida dadka soomaaliyeed iyo bulshada rayidka soomaaliyeed uu ku wajahan yahay waa danta dadka maraykanka inay arkaan soomaaliya oo guulaysata dhab ahaanna waxaan doonaynaa inaan aragno gobolka oo guulaysta iyo geeska afrika oo guulaysta taasna lama hanan karo iyadoo aanan si buuxda dib loogu soo noolayn soomaaliya oo barwaaqo ah dimuquraadi ah nabadna ah ficiladan gacan ku-dhiiglanimada ah ee baaxaddaasi lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolaashahaasi buuxda weerar al-shabaab garoonka ay la bartilmaameedsadeen you would have to ask them. Uh, uh, I know uh, that there were uh, there were individuals uh, murdered um, in the, uh, near the Marina Gate, um, and later um, in the day uh, there were waa mortars inaad iyaga fired.
weydiisaa Uh, that, waxaan uh, ogahay that, in dad lagu uh, dilay came meel u very dhow close Marina to, Gate uh, our goor embassy.
dambana Uh, it also waxaa came lasoo close, tuuray uh, hoobiyayaal to, uh, kuwaasi oo ku soo uh, dhowaaday the UN, uh, safaaraddeenna United Nations sidoo kalena compound ku soo and it dhowaaday landed in the dhismaha United qaramada Nations midoobey compound, landed waxay in ku the dhacday international qaybta qaramada compound, midoobey and some waxay ku landed at dhacdaa sea.
qaybta caalamiga ah qaar waxay ku dhaceen badda waxay ila tahay inay meelahaasi bartilmaameedsanayeen laakiin markii hore waxay dilayeen qofkii ay soo gaaraan mariina agteeda sida badan dadka ma kala soocaan waa dabeecaddooda waa gacan ku dhiiglayaal dhinaca doorashada haddaan u leexanno waxaa ilaa iyo haatan la doortay sagaashan boqolkiiba doorashada oo la dhammaystiray maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta Well, uh, we know uh, that uh, the, the FEAT, um, the Federal uh, uh, Election Implementation, uh, they announced um, that the swearing in of, uh, of the newly elected uh, members of the House of People and um, waxaan uh, ognahay of in the- guddiga the Senate doorashada as well, heer of the federaal ay upper ku house.
dhawaaqeen xilliga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ay bilaabanayso afar iyo tobanka abriil taasi kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaas inkastoo aan rajaynayno in taasi ay dhacdo laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto geedi socodku waa ay sii wadi karaan sidii dhacday labada kun lix iyo tobankii markaasi oo xildhibaanadii cusbaa marka hore la dhaariyey kuwa kooban ee harsanaana dhaarinta kadib la doortay waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay in aysan sii sugin ay tahay in kuwa la doortay la dhaariyo si ay u diyaariyaan howsha hortaalla qeex waxa siyaasadda soomaaliya oo hal ah ay tahay single somaali policy oo ay dhowaantan sheegtay ku-xigeenka arrimaha dibadda ee maraykanka molly fay kadib markii ay la kulantay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
Yes, uh, I'll share with you that um, uh, I was born in 1961, and that policy uh, was born in 1960. Uh, so that policy is older than I am, and I am I am not young. Uh, so what is it? Um, it is that we, uh, the United States, recognize ever since the uh, uh, the creation of independent Somalia. Um, a, a single Somalia within its historic.
waxaan borders.
kula wadaagaa inaan dhashay kun iyo sagaal boqol koob iyo lixdankii siyaasaddaasina waxay dhalatay kun iyo sagaal boqol lixdankii
siyaasadaasi waa iiga weyn tahay aniguna ma ihi qof da'yar waxa weeye in dowladda maraykanka aqoonsatay tan iyo markii la abuuray soomaaliyada madaxa bannaan dal keliya oo soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah waxay ila tahay inay fududdahay waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas-uuliyiinta iyo shacabka somalilan ay hanteen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha maamulka dimuqraadiga ah amniga waxaana ku baaqaynaa in mas-uuliyiinta somalilan iyo mas-uuliyiinta muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka somalilan si u wada adeegaysa danaha dhammaan dadka soomaaliya waa arrin go'aankeedu u yaal dhammaan dadka soomaaliya waa taas siyaasaddayadu kaasi waxa uu ahaa safiirka maraykanka u jooga soomaaliya leri andre oo waraysi siiyey idaacadda v o a waxa uu u warramay falastiin axmed iimaan waxaana waraysiga soo koobay aniga oo ah nuur xasan nuur iyo zahre cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in qeyb kale oo ka mid ah waraysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda hogaamiyaasha muslimiinta kanada ayaa wada dadaallo lagu xaqiijinayo sidii wax loogaga qaban lahaa falalka la xidhiira islaam nacaybka ee ka dhaca dalkaas falal kala duwan oo la xidhiira islaam nacayb ayaa ka dhacay dalkaasi kanada kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday dad muslimiin ah ama masaajidada ay ku cibaadaysanayeen wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa toronto kasoo diray warbixintan
dhowr mar masaajid ku yaala dalkan ayaa lala eegtay falal nacayb la xidhiira haddii ay noqon lahayd in hadallo nacayb ah lagu qoro dhismaha masjidka ama falal kale oo nacayb la xiriira oo loo geysto dad ku cibaadaysanaya masaajidda haddaba hogaamiyaasha bulshada muslimiinta oo kuwa soomaaliduna ay ku jirto ayaa wada dadaalo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi cabdirasaaq ismaaciil xaashi ciro wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha soomaalida ee gobolka albeerta ee dalkan kanada maraanqadka taleefonka kula xiriira ayaan weydiiyey dadaalada ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira islaam nacaybka dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aad baa runtii baraaruguna u jira oo muslimiintu baraarugooduna aad buu fiican yahay dowladda haddeer joogtana hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobolada dowlad goboleedyaduna aad bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin oo sidaad la socotid waxaa jira projectyo waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijkaas in looga hortago oo dadka lagu wacyigeliyo gaar ahaana dadka nugul oo haweenku kow ka yihiin waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajida hadday ahaan lahaayeen beelaha kaleo ay isugu yimaadaan inay aada iyo aada isugu baraarujiyaan oo ay dhahaan dadku digtooradooda ha qaateen gobolka kubeeg waxaa ka jira sharci lagu magacaabo bill kaasoo mamnuucaya dhammaan astaamaha diimaha oo uu ku jiro xijaabka ama khamaarka ay xirtaan dumarka muslimiinta ah sharcigaas wuxuu dhigayaa qof walba oo xiran astaan diimeed inuusan ka shaqayn karin xarumaha dowladda iyo kuwa dadweynaha dumar badan oo muslimiina oo soomaaliduna ay ku jirto ayaa arrinkaasi kala kulmay dhibaatooyin kala duwan xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga n d p ee mucaaradka ee gobolka ontario ayaa ka mid a dadka aadka ugu soo horjeeda sharcigaasi oo marar badan baarlamanka gobolka ka hor sheegay in wax laga qabto islaam nacaybka iyo muslim nacaybka waa arrin loo baahan yahay in tallaabo cad laga qabto in ma garanaysa la cirib tiro nacaybkan gaamuray ee lagula dagaalamayo dadka muslimiinta ah waxa ka qabasho muhiima baa loo baahan yahay looma baahno maaragtay qowda maqasho waxnaha u qaban saad la socoto arrintan ku aadan nacaybka gobolka kubeeg ee biilka bill twenty one runtii anagu aanu ka hadalnay baarlamaanka iyaga ee aanu ku amarnay premierka inuu gaadhsiiyo waxa aanu gobolka ontario inaanan ogolaaneynin in dadka diimaha leh la takooro khaasatan dadka muslimiinta ah siyaasiyiinta dalkan ayaa qeyb laxaad leh ka qaadanaya sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira islaam nacaybka ra-iisul wasaaraha dalkan canada justin trudeau ayaa marar badan ku celceliyey in guud ahaan nacaybku uusan boos uga bannaanayn dalkan hogaamiyaha xisbiga n d p ee mucaaradka ah ee gobolkan ontario andrea horwath ayaa toddobaiy tobankii bishan sheegtay in powel miller oo ah xildhibaan ka tirsan xisbigeeda uusan kasii mid ahaan karin xisbiga iyadoo sidoo kale ka mamnuucday in mar kale uu u tartamo xisbiga talaadadii shalay ahayd ayaa faahfaahin arrintan ku saabsan lagu sheegay in powel miller uu xubin ka yahay koox dhanka facebooka isugu xiran oo ku midaysan islaam nacaybka agaasimaha xisbiga n d p ee gobolkan ontario lucy watson ayaa shalay sheegtay in lasoo ogaaday ka hor doorashooyinka gobolka oo dhici doona bisha juun ee sanadkan in bawel miller uu xubin ka yahay koox lagu magacaabo world wide collision oo ku midaysan islaam nacayb walow uu isagu iska fogeeyey eedaasi siciid muuse daahir wuxuu ka mid yahay golaha muslimiinta ee dalkan kanada xilli sii horreysay ayaan weydiiyey waxa la gudboon muslimiinta gaar ahaan soomaalida marka ay la kulmaan falal la xiriira islaam nacayd soomaalida marka waxaa la gudboon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhaba aynu u qaadano oo aynu si dhaba u wajahno bulsho afka wax isugu gudbisa baynu nahay inaynu ficil u bedelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool waa inaynu la wadaagnaa laamaha ammaanka ee marka qof uu hadal nacayba ku dhaho ama xitaa uu kuu hanjabo waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey annaga soomaali ahaanna waxyaalaha afka la yska dhaho wax weynba uma aynu aragno marka inaynu horta khatarta si dhaba aynu u qaadanno xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogtayno arrinta labaad aan ku dari lahaana waxaa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn wuu ka duwan yahay marka isku xirnaanta bulshada baa runtii waxa weeye furo u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a booliska london ayaa labaatan qof u ganaaxay xafladihii uu ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo shaqaalihiisu ay qabteen xilligii lagu jiray xayiraadda xanuunka covid waxaanay boolisku sheegeen in ay weli jiraan baaritaano ay wadaan oo dad kale lagu ganaaxi doono booliska ayaanan sheegin inay shaacin doonaan dadka la ganaaxay inkasta oo boris johnson sheegay in uu caddayn doono haddii la ganaaxo warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
waa cadaadis kale oo ka yimi dowladda britain ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare boris johnson dadkii ka soo horjeeday xafladahan uu qabtay ra-iisul wasaaruhu xilli dadweynaha britain ay ku jireen xayiraado la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban iyo xubno ka tirsan xisbiga talada haya ee conservative-ka ayaa sheegay inay habboon tahay haddii ra-iisul wasaaraha la ganaaxo oo lagu ganaaxay inuu jebiyey shuruucdii dalka u taalay waagaas si uu xilka iska casilo siyaasiyiin badan iyo saraakiil dowladda ka tirsan ayaa baadhitaan lagu sameeyey welina waxaa lagu wadaa qaar kale iyada oo la eegaya inay jabiyeen shuruucdii iyagoo ay dejiyeen ee xilligaasi booliiska ayaa su-aalo qoraal ah u diray boqolaal qof oo ra-iisul wasaare boris johnson uu ku jiro waxaanay waraysiyo gaar ah la yeesheen dad badan qayb ka mid ah baadhitaanka ay wadaan booliisku waxa uu caddeeyey in labaatan qof iminka la ganaaxay welina ay hadhay baadhitaan ballaaran oo ay ku howlan yihiin waxaana dhici karta in mas-uuliyiin kale la ganaaxo mustaqbalka dhow xafladan oo loogu yeeray ceebtii barty gate ayaa cadaadis saartay dowladda boris johnson laakiin waxa culayskaasi dhimay duulaankii uu ruushka ku qaaday ukraine bil ka hor xukunka ra-iisul wasaare boris johnson ayaa khalkhal galay kadib markii ay dadweynaha britain ogaadeen in ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah shaqaalihiisu ay xaflada samaysteen iyada oo malaayiin qof ku jiraan xayiraadihii wejigii labaad ee xanuunka covid sagaal iyo toban xilligaasi oo aan xataa loo ogolayn inay qoysaska iyo qaraabadu isku booqdaan cusbitaalada boris johnson ayaa sheegay inaanu wax khalada ku kicin laakiin waxaa la sheegay inuu qaar ka mid a xafladahaasi oo lagu qabtay aqalka downing street iyo xafiisyo kale oo ay dowladdu leedahay uu ka qayb galay ra-iisul wasaare boris johnson oo lagu eedeeyey inay dowladdiisu ka gaabisay gargaarka qaxoontiga ukraine laamaha socdaalka britain oo la sheegay inay maarin kari la yihiin muhaajiriinta doonyaha kaga soo tahriibaya faransiiska iyo iminka oo la filayo in lagu ganaaxo inuu jabiyey shuruucdii ay dowladdiisu ansixisay xilligii xayiraadaha covid sagaal iyo toban saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa inuu sii joogo xafiiska britain looga taliyo su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha britain cabdixaafidow dadka la ganaaxay waxa weeyaan labaatan qof labaatanka qof booliisku ma ay magacaabin cidda ay yihiin laakiinse downing street waxay xaqiijiyeen in haddii ra-iisul wasaaraha amaba madaxa shaqaalaha ee qaranka sir simon case labadooda mid la ganaaxo inay magacaabi doonaan ay sheegi doonaan ra-iisul wasaaraha culays fara badan baa soo fuuli doona haddii la ganaaxo waayo wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey taariikh ahaande ama la ganaaxo oo kale amaba sidan oo kale maarta ciqaab xagga dembiga ah oo kale loogu fidiyo markii waraysiga laga qaadayay ama foomka uu buuxinayey oo kale macluumaadka laga qaadayeyna waxa uu qabay digniin dee laakiinse muu ahayn ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo isagoo digniin caynkaasa qaba waraysi laga qaado waayo waxaa ugu horreeyey tony baleer labada kun iyo lixdii markii digniin caynkaasoo kale ah isagoo qaba ay booliisku waraysteen arrinta la xidhiidha socdaalka culaysku ma aha uun doonyaha yareeree ka soo tallaabaya faransiiska ee soo gelaya england laakiinse waxaa jira dadyowga kale ee jamhuuriyadda ireland intay yimaadaan iyo dublin ka soo tallaabaya xuduudda keliyaata ee furaneed ee yurub ay waddan yuruba la leeyihiin waddankan u k ah jamhuuriyadda intay kasoo tallaabaan soo gelaya waqooyiga ireland ee halkaasoo kale iska dhiibaya ee magangelyada ka dalbanaya toddobaadkii horena waa kii wasiirka arrimaha guduhu ay ku tilmaantay ireland inay tahay mid khatar xagga amniga ugu sugan waddankan u k ra-iisul wasaare boris johnson ayaa hore u qirtay inuu ka qayb galay xaflad lagu qabtay xadiiqadda xafiiska downing street laakiin uu moodayay munaasabad shaqo sarkaalad ka tirsan dowladda britain ayaa baadhitaan ay sameyshay bishii janaayo ku sheegtay in xafladdaas la qabtay kadib guuldarrooyin ka yimi hogaaminta xukuumadda oo ay ahayd inaanay dhicin afhayeen u hadlay dowladda ayaa diiday inuu xaqiijiyo inuu ra-iisul wasaare boris johnson iscasiri doono haddii ay booliisku ganaaxaan iyo in kale si kastoo ay noqoto arrinkani waa culays kale oo la soo dersay dowladda boris johnson cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
sida aad warkeenna ku maqasheen isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ayaa xalay ku dhawaaqay inay aqbaleen baaq xabad joojin ka hirgashay yemen oo ay soo jeedisay qaramada midoobey xabad joojinta oo bilaabmaysa maanta ayaa lagu wadaa inay socoto ilaa dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan warbixintan oo faahfaahsan waxaa qaahiro ka soo diray xuseen cismaan zaxnuune taliska ciidanka isku dhafka ee isbahaysiga dowladaha carabta sunniga ee taageera dowladda yemen ayaa ku dhawaaqay joojinta howlgallada milatariga ee ka socda gudaha yemen si loo abuuro jawi wanaagsan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee fowda inagu soo haysa afhayeenka rasmiga ee ciidamada isbahaysiga carabta jenaraal turki almaliki ayaa hadalkan sheegay isaga oo ka jawaabayay baaqa uu soo gudbiyey xoqyaha guud ee golaha iskaashiga dowladaha khaliijka naayif alxajaraf oo ka codsaday qaybaha dalka yemen in ay gaaraan xabad joojina hogaanka ciidamada isku dhafka isbahaysiga sunniga ayaa ku dhawaaqay in ay joojinayaan howlgallada milatariga ee ka socda gudaha dalka yemen laga bilaabo bisha maaja ee iyadoo isbahaysiga sunniga uu ka jawaabayo baaqa ka soo yeeray golaha iskaashiga khaliijka si loo gaaro xal siyaasadeed oo dhammaystiran iyo in lasoo afjaro qalalaasaha dalkaasi yemen hogaanka ciidamada isku dhafka ee isbahaysiga waxay u hogaansami doonaan xabad joojinta waxayna qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu doonayo in xabad joojinta ay dhaqan gasho loona abuuro jawi wanaagsan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayuu yidhi jenaraal maaliki afhayeenka isbahaysiga dowladaha sunniga tallaabadan ayaa timid kadib markii xoqayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka naayif alxajaraf uu ka codsaday isbahaysiga sunniga iyo dhammaan dhinacyada dalka yemen xabajoojin si ay u joojiyaan howlgallada milatariga si wadatashiga u guulayso war qoraal ah oo uu soo saaray xoqayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa waxa uu ku cusboonaysiiyey baaqa xuutiyiinta ay ah in ay ka qayb qaataan wadatashiga dhexmaraya qaybaha dalka yemen wadatashiga u dhexeeya qaybaha yemen ayaa lagu wadaa maanta oo arbaca ah inuu ka bilowdo magaalada riyaad caasimada dalka sacuudi arabiya kaasoo socon doona ilaa iyo toddobada bisha abril ee sanadkani waxaana garwadeen ka ah qaramada midoobay iyo dowladaha golaha iskaashiga khaliijka wadatashigan ayaa loo qorsheeyey in laga doodo lix arrimood oo ay ku jiraan arrimaha milatariga siyaasadda bani-aadanimada iyo soo kabashada bulshada ee dalkaasi yemen wadaxaajoodka ay yeelanayaan dhinacyada dalka yemen ayaa sidoo kale ujeeddadiisu ay tahay in waddooyinka loo furo kaalmooyinka bini'aadamnimada iyo in la gaaro xasilooni waarta xoqyaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka naayif alxajaraf ayaa xaqiijiyey in baaqa golaha ee la tashiyada aanu ahayn hindise cusub balse uu yahay mid lagu xaqiijinayo in xalku uu ku jiro gacanta dadka reer yemen sidoo kale waxa uu ku baaqay dhammaan dhinacyada isku haya yemen inay ka qayb galaan wadaxaajoodkani oo ah mid nabadeed oo ay garwadeen ka yihiin qaramada midoobay iyo dowladaha khaliijka arrimahan ayaa imaanaya xili bilihii ugu dambeeyey maleeshiyada xuutiyiinta ay geysteen weeraro gantaalo oo dhowr ah kuwaasoo ay ku waxyeeleeyeen dalalka sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta waxa ayna sababeen burbur xoogan oo soo gaaray kaabayaasha shidaalka gaar ahaan goobaha lagu sifeeyo batroolka ee dalkaasi sacuudi arabiya xuseen saxnuuni v o a kahira
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen cismaan zaxnuuni haatanna aanu aadna dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta cayayaanka duule iyo fanaanada farxiya fiska
heestaasina waxay ugu dambaysaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan